Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa khamiis lix iyo tobanka bisha janawari sanadka laba kun iyo shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya israa'il iyo xamaas oo xalay magaalada doxa ee dalka qatar looga dhawaaqay
wuxuunbaa hadda laysku afgartay adigu ilaa iyo heshiis saddex weji leh oo wejiga koobaad ay ugu horeyso xabad joojin iyo in ciidamada laga qaado ghaza oo meel kaleo philadelphia la yidhaahdo xuduudda masar iyo ghaza u dhaxaysa marka kadibna ah mucaawimada iyo waxa loo geynayo dadkan aad bay u tabaalaysan yihiin la furo
waxaa kalood maqli doontaan puntland oo faahfaahin ka bixisay dagaalada ay kula jirto kooxda daacish dhaliilna u jeedisay hadalkii ra-iisul wasaaraha uu ku bogaadiyey ciidamada puntland iyo warbixin ku saabsan shirka casriyiinta garsoorka soomaaliya oo saakay galay maalinkii labaad kaasoo uu shalay furay madaxweynaha soomaaliya iyo wararkii caalamka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saakay caalamka balse intaasoo dhan si loo dhammeeyo dagaalka lagu hoobtay ee muddada shan iyo tobanka bilood ka socda khaza ayaa arbacadii shalay magaalada dooxa ee caasimadda qatar lagaga dhawaaqay heshiis xabad joojin ah oo ay kala siixanayaan israa'il iyo xamaas heshiiska ayaa dhigaya in israa'il ay xabadda ka joojiso khaza xabsiyadana ay ka sii dayso qaar ka mid a maxaabiista falastiiniyiinta halka xamaas ay sii daynayso lahaystayaasha israa'iiliyiinta dhexdhexaadiyaasha ayaa sheegay in heshiiska uu dhaqangeli doono axadda soo socota inta ka horeysana ay wax walba ku xirnaan doonaan sida ay u dhaqmaan labada dhinac wejiga koowaad ee heshiiska oo socon doona lix toddobaad ayaa ku bilaabmi doona inay si tartiib tartiib ah ay ciidamada israa'il uga baxaan marinka khaza in xamaas ay sii dayso saddex iyo soddon ka mid a lahaystayaasha oo ay ku jiraan dumar caruur iyo ragga ay da-doodu ka weyn tahay kontonka sano iyo in xabsiyada israa'il laga fasaxo ilaa kun qof oo maxbuus falastiiniyiin ah oo qaarkood xirnaa tobannaan sano shir jaraa-id oo uu ku qabtay dooxa ayuu ra-iisul wasaaraha qatar maxamed bin cabdiraxmaan al tani ku sheegay in dhexdhexaadiyaasha ay kala shaqaynayaan israa'il iyo xamaas dhammaystirka tallaabooyinka kale ee u dhuman heshiiska ra-iisul wasaaraha israa'il ayaa sheegay in heshiiska uusan weli dhammaystirnayn hase yeeshee madaxweynaha ayaa sheegay in heshiiska uu dhanka israa'il ka dhammaystirmi doono marka ay ansixiyaan golaha wasiirada dagaalka gaza oo bilowday toddobadii oktoobar ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii ayaa sababay dhimashada inka badan lix iyo afartan kun oo falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur israa'il waxay sheegtay in weerarkii xamaas ee koonfurta israa'il lagu dilay inka badan kun iyo laba boqol oo ruux laguna qafaashay boqolaal kale toddobaadkii labaad ayuu galay dab xoogan oo ka holcaya meelo ka mid a magaalada los angeles ee gobolka california ee dalkan maraykanka kooxaha dabdemiska ayaa arbacadii shalay la tacaalayay inay demiyaan laba dab oo ka kala socdaa laba jiho xilli ay xaaladda uga sii darayaan dabaylo xoog leh oo sii hurinaya holaca saraakiisha gobolka ayaa ku booriyey dadka deegaanka in ay si weyn uga feejignaadaan dabka isuna diyaariyaan inay ka baxaan guryahooda ilaa khamiista maanta ah oo la filayo in dabaylaha xooggan ay sii socdaan ciidamada booliska gobolka iyo kuwa degmooyinka ayaa iyaguna dhankooda ka wada howlgallo ay ku xirayaan kooxo lagu eedeeyey inay biliqo u geysteen guryaha iyo goobaha ganacsi ee ay dadka ka qaxeen tan iyo toddobaadkii hore boolisku waxay sheegeen inay xireen ku dhowaad toban qof oo lagu eedeeyey xatooyo dad gaaraya lix dhibic shan milyan oo qof ayaa wajahaya xaalad khatar ah oo la xiriirta dabkan ilaa iyo hadda ilaha caafimaadka iyo kuwa maamulka waxay xaqiijiyeen dhimashada shan iyo labaatan qof guud ahaan meelaha uu dabka baabi'iyey ee magaalada los angeles dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen dowladaha dhexdhexaadinaya israa'il iyo xamaas ayaa arbacadii shalay magaalada dooxa ee caasimadda qatar uga dhawaaqay in la gaaray heshiis xabad joojin ah oo axadda ka dhaqangeli doona khaza heshiiska oo saddex weji leh ayaa wejigiisa koowaad uu dhigayaa in xabadda laga joojiyo khaza in la sii daayo lahaystayaasha israa'iiliyiinta in xabsiyada israa'il laga fasaxo boqolaal falastiiniyiin ah iyo in gargaar bini'aadinimo oo deg deg ah lala gaaro dadka reer khaza falastiiniyiinta khaza ayaa warka heshiiska farxad ku soo dhoweeyey sidoo kalena qaar ka mid ah shacabka israa'iil ayaa aada u soo dhoweeyey heshiiskan haddaba nuxurka heshiiskan iyo waxa uu ka dhigan yahay ayaan ka waraystay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka virginia ee duleedka washington
wuxuunbaa hadda laysku afgartay adigu ilaa iyo heshiis saddex weji leh oo wejiga koobaad ay ugu horeyso xabad joojin iyo in ciidamada laga qaado khaza oo meel kaleo philadelphi la yidhaahdo xuduudda masar iyo khaza u dhaxaysa marka kadibna mucaawimada iyo waxa loo geynayo dadkaan aad bay u tabaalaysan yihiina la furo marka horta wejiga koobaad waa intaas weeye waxaana la filayaa in uu dhaqan galo axadda ugu dambeyn laakiin netanyahu oo hadda hadallo laga soo sheegayo wuxuu leeyahay meelo yar yara iyo waxbaa ii dhiman iyo maxkamad in la geeyo weeye iyo waxyaaba yar yaraha dhiman laakiin guud ahaan waxaad moodaa in qodobkaas koowaad ee laysku raacay wejiga koowaad kadibna wejiga labaad iyo kan saddexaad gorgortankiisa iyo wadahaajoodkiisa la geli doono inta wejigan lagu jiro marka wejiyada kale maxaa ka mid ah qodobada muhiimka ah ee ku jira la filayo in iyagana lagu gaaro ama ama laisla garto
qodobada ku jira waxaa ugu muhiimsan oo afar iyo laba afartan iyo laba maalmood gudahood weeye wejiga koowaad sida la sheegayo marka waxaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye in horta dadka la haysto oo maxaabiista ah oo la kala haysto laysu sii daayo oo dhammaan dhammaantood ah wejiga koowaad waa saddex iyo soddon keliya laakiin kulligood la sii daayo in dib loo dhiso khaza oo burburkii iyo balaayadii ku dhacday dib looga dhiso iyo iyo xabad joojintu inay noqoto arrin maaragtay joogto ah oo aan ahayn kumeel gaar hadda xabad joogtinta hadda lagu dhawaaqayo iyo ciidamada khaza laga qaadayaa waa kumeel gaar keliya weeye marka in arrintaasna la joogteeyo kadibna wax reconstruction loo sameeyo oo khaza oo dhan dib loo dhiso iyadoo lala kaashanayo qowmiyadaha caalamiga sida united nationka iyo hay-adaha kale iyo dalalka kale oo danaynaya in khaza dib loo dhiso kuwaasaa labada weji oo dambe ugu muhiimsan waa gartay marka cabdikafaar sidee looga soo dhoweeyey heshiiskan khaza iyo talaaviv aad iyo aad inta badan horta sidaad ka warqabta waabatay falastiiniyiinta daanta galbeed joogta aad bayba u mudaharaayeen oo aad bay usoo dhoweeyeen dadkii maxaabiista laga haystay sidoo kale lahaystayaasha dadkoodii waa waa soo dhoweeyeen dad badan oo maraykanka iyo mas-uuliyiin badan oo arrinta ku jirtay waa soo dhoweeyeen midda kaloon kuugu darayo waxa weye waxaa iyaguna aada u soo dhoweeyey oo weliba damaano qaaday qatar iyo masaarida iyo maraykanka intuba waa soo dhoweeyeen netanyahu oo prime ministerka israa'iilna aad buu wuxuu ugu mahad celiyey labadaba madaxweyne biden iyo madaxweynaha hadda talada qabanaya trump labadaba aad buu ugu mahad celiyey inay maaragtay arrintan ay ay ka qayb qaateen
marka labada dhinac haddii aan fiirino faa'iidooyinka ugu jira heshiiskan maxaa ka mid ah waxa ugu muhiimsan horta israa'iil waxa ugu weyne waxa weeye in loo soo daayo dadkan boqolka kor u dhaafay oo laga haysto iyo dagaalku hadda inuu ka joogsado ay rabaanoo ay dhib ka muteen waxay ahayd dagaalkan inay muddo kaaban kooban ku adkaadaan laakiin waa adkaan waayeen oo hadda maalinna weyd waxaaba lasoo sheegay in dagaalku dadkii lagu laayey ka badan ay qorteen oo dagaalyahano horle ay falastiiniyiintu qorteen marka dagaalku sidii ay u rabeen uma dhicin marka taas waa ku khasban yihiin laakiin waxa ugu muhiimsanayd waxay ahayd in loo soo daayo dadka laga haysto midda kale falastiiniyiinta danta ugu inta waa falastiiniintu waa dadkii dhibanaa weeye afartan iyo lix kunna waa laga dilay dhulkoodina waa la burburiyey waana la barakiciyey marka in xabad joojin la sameeyo waabay soo daaday oo waxay ahayd sanad ka hor in la sameeyo xabad joojintan marka labada dhinacba wax weyn baa ugu jira iyo caalamka oo dhan ba in amnigiisa iyo xasiloonida bariga dhexe lasoo celiyo
cabdikifaar madaxweyne biden shalay waa ka hadlay heshiiskan maamulkiisana wuxuu ku faanay inuu heshiiskan dhaliyey trumpna wuu sheegtay sidoo kale marka warbaahinta maraykanka iyagana maxay ka yidhaahdeen
warbaahinta maraykanka iyo weliba mas-uuliyiinta xagga biden way ka gaabsadeen inay xoogga saaraan yaa iska leh maaragtay creditka ama yaa la siinaya libta yaa la siinaya xoogaa way ka gaabsadeen waxaadse moodaa in arrintan ay sal u ahayd cadaadis uu saaray madaxweynahan cusub oo trump cadaadis culus oo uu saaray netanyahu oo aan waxbaba loo sheegi karin bal awal inuu la hadlay netanyahuna waxaad ka garanaysaa sida uu ugu mahad celiyey labadoodaba oo weliba si gaara uu ugu mahad celiyey trump uu leeyahay qaybta uu ka qaatay arrintan inuu xabad joojintan iyo heshiiskan inuu soo dhiraandhiriyo aad baan ugaga mahad celinaynaa buu yidhi marka waxaad moodaa in la wadaago libta arrintan inkastoo labada dhinacba hadda ay sheeganayaan
kaasi wuxuu ahaa cabdikafaar cabdi wardheere oo ka faalooda arrimaha caalamiga ah ee ku nool gobolka virginia ee dalkan maraykanka oo qadka telefoonka iigu warramayey weli waxaad nagala socotaan v o a markana puntland xukuumadda puntland ayaa ka hadashay howlgallada ciidankooda ay ka wadaan deegaanada buuraleyda ah ee ku yaala gobolka bari halkaasoo maalmihii u dambeeyey ay dagaal kula galeen maleeshiyada kooxda daacish oo isugu jira ajaanib iyo soomaali wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud caydi dirir ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada boosaaso ku dhaliilay hadalkii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ahaa bogaadintii uu u sameeyey ciidamada puntland ee kula jira kooxda daacish waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya laga rabay inay ku taageerto saanad milatari faahfaahinta warkan waxaa boosaaso nooga soo diray yuusuf maxamuud yuusuf shirkan jaraa'ida oo boosaasu ku qabtay maxamuud caydi dirir wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland ayuu kaga hadlay howlgallada puntland ay ka wado deegaano ka tirsan gobolka bari oo dagaal uu ku dhex marayo ciidamada puntland iyo weliba kooxda daacish wasiirka ayaa sidoo kale dhaliilay hadalkii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ee ahaa boogaadin uu jeediyey ciidamada dagaalka kula jira daacish ee buuraha gobolka bari waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya laga rabay in puntland ay ku taageerto saanad militari mid caafimaad iyo weliba dhaqaale waa sida uu wasiirka warfaafinta puntland uu sheegay waxay ahayd inuu yidhaahdo waxaanu diyaarad soo saarnay qalab militari rasaas gaadiid culus qalab caafimaad waxaanu ku taageeraynaa mid dhaqaale iyo weliba inuu fasaxo maaratay mashaariicda maaratay u haystaan maaratay sida magefaha ay xamar ku haystaan inay yidhaahdaan maadaama dagaal dalku ku jiro puntland mashaariicdii aanu ka haysanay oo sharci darrada uga haysanayna waa fasaxaynaa agab militariya mid caafimaad iyo wixii kale oo maaratay loo baahan yahayna diyaar baanu lanaha waa kuwaas laakiin taageerada shacabku markay isu soo baxaano maaratay habluhu taageerada durbaanka ay muujinayaan shucuurtooda dee habluu u khudbaynayay marka khudbaddii hablaha oo ahayd waa la jiraa dadka soomaaliyeed meelay joogaanba tiinbuu madax noo akhriyey ra-iisul wasaaruhu noo akhriyey inkastoo aan dee gacantiisa looga baranin inaanu cidna waxba siin karayn haddana intaa dheh baa lagu yidhi ra-iisul wasaaraha intaa dheh baa lagu yidhi intiina waa yidhi beesha caalamkana taageeradooda uga mahad celinaynaa hase ahaatee muxuu ahaaye hadalka ah kula daarashada ah ciidamadaanu taageeraynaa ciidamada dadka iyo dalka reer puntland baa iskale waxaa la rabaa afka ra-iisul wasaaruhu inuu karo kelmadda ciidamada dowladda puntland ee geesiyaasha ah ee casharka u dhigay argagixisadii caalamiga ahayd taariikhda argagixisada lama hayo meel laba iyo toban isku qarxisay lama hayo taarikhda laguma hayo afghanistan ha ahaato ciraaq ha ahaato wixii loogaad ay ka dhaceen syria ha ahaato maaratay xadka u dhexeeya turkiya iyo syria ciraaq kurdistan ha ahaato meelay intaa in le ka dhacdo weli isku qarxisay taariikhda lama hayo oo weliba lagaga adkaaday oo weliba lagaga adkaaday marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha afkaagu ha karo ciidamada dowladda puntland ee geesiyada ee cadowgii argagixisada caalamiga ka adkaaday taageerada dastuuriga oo dadka reer puntland ee soomaaliyeed ay ku leeyihiinna ra-iisul wasaaraha waa looga fadhiyaa muxuu ahaayey inkastoo aanay maaratay aan ahayn arrin hore looga bartay laakiin de isagaa badka iskeen oo yidhi taageeraan bixinayahay bal taageeradii aan aragna waxay noqoto inay durbaankii hablaha noqoto iyo inay noqoto gacan ra-iisul wasaare ama maaratay dowladeed inay noqoto waa eegaynaa dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland maxamuud caydiid ayaa sheegay in weli buuraha gobolka bari uu ka socdo howlgalka ciribtirka kooxda daacish ee dagaalka kula jira maamulka puntland waxaana uu sheegay in dhowaan ay soo gebagabayn doonaan weeraradaasi oo maaratay tan iyo maalintii ay ka soo dhaqaaqeen meesha la yidhaahdo kalabaydh oo ay dhar jaale u gudbeen oo weli ay hore u socdaan oo maanta ugu dambeysay sideed saldhig oo hor leh ay ka qabteen argagixisada saddex isku meela iyo laba meela oo ilcameera muxuu ahaaye aaggeeda ay u dhowdahay ilaa iyo berri inay maaratay ka farxashaan oo shaqo dambe aanay ugu laabnayn ay gacanta iyo cagtaba mariyeen ay jaho kale u jihaysan doonaan oo nimankiioo baxsada ay daba joogaan oo maanta saddex saldhig sideed saldhig maanta ka baxsaday ummadda soomaaliyeed waa ka guddoomaynaa hambalyada meel walba ay ka soo dirayaan saaxiibada caalamka oo naga caawinayey inay muxuu ahaa ciidamadu helaan kuwa dhaawacyada noqday cusbitaalla dibadda inay helaan iyagana waa uga mahad celinaynaa waa wadaynaa halganka ilaa iyo buuraheenna aan ka sifayno meel lagu dhuuman karo cadow ku dhuuman karo ilaa aan ka sifayno oo qofka reer puntland ama qofka soomaaliyeed oo puntland yimaada maaratay buuraha buurtuu rabo uu fuuli karo buurtuu rabo u dalxiisi tegi karo maaratay insha allah haddii alla ka dhigo maaratay beesha caalamkuna ay ka gam'i doonto inaan buuraha puntland cadow ku jirin gobolka geeska africana uu cadowgaa ka gam'i doono oo uu noqon doono meel maaratay nabada oo laysku hadleeyo buuraleydaasi yuusuf maxamuud v o e boosaaso
magaalada muqdisho ayaa waxaa maalinkii labaad ka socda shirweynaha toddobaad ee dib u habeynta garsoorka dalka kaasoo uu shalay furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa shirka ka sheegay inay xoogga saari doonaan fulinta xukunada ay ridaan garsoorayaasha shirweynaha ayaa lagu soo bandhigay warbixinno ku saabsan tayada iyo heerka uu taagan yahay garsoorka dalka waxaana ka qaybgalaya bahda cadaaladda ee heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed oo shirka ka hadlay ayaa ka warbixiyey ujeeddada loo qabtay shir sanadeedka garsoorka waxyaabihii diiradda lagu saarayay sannadihii hore iyo halkudhigga sannadkan shir sannadeedka garsoorku waa shir qaanuuniya oo ay sharci tahay inuu qabsoomo sannad walba bisha koowaad ee janawari si loogaga hadlo waxqabadkii uu ku tallaabsaday garsoorka dalku sannadkii tegey caqabadihii ka hor yimid xalkooda iyo sida looga gudbi karo qorshayaasha uu garsoorku leeyahay sannadka soo aadan ama sannadka cusub sannadihii ka horeeyey sannadkan waxaa lagaga soo hadlay doorka uu garsoorku ku leeyahay maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa waxaa lagaga soo hadlay kobcinta iyo kordhinta karaanka howlwadeennada garsoorka waxaa lagaga soo hadlay arrimo badan oo runtii muhiimad gaara u leh garsoorka wax badanna runtii ay ka soo qabsoomeen sannadkanna waxaa loo qaatay casriyeynta garsoorka inay qayb ka tahay ama ay tahay xoojinta cadaaladda baashe yuusuf axmed ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey xaaladda uu hadda ku sugan yahay garsoorka dalka duruufaha ay ku shaqeeyaan bahda cadaaladda ee heer federaal iyo mid dowlad goboleed iyo caqabadaha la soo gudboonaada oo uu isbarbardhig ku sameeyey
marka loo eego garsoorka federaalku aad buu uga horumarsan yahay duruufta ay ku sugan yihiin garsoorada dowlad goboleedku haddii ay noqoto howlwadeennada haddii ay noqoto agabka ay haystaan haddii ay noqoto daryeelkooda haddii ay noqoto amnigooda waxaa laga yaabaa marar badan inay dacwadaha ku qaadaan geedo hoostood oo ayna lahayn xafiisyo ay ku shaqeeyaan waxaa kaloo dhacda iyadana inayna mushaharba marka qaar inaanay helin markaa duruufta ay ku sugan yihiin garsoorka dowlad goboleedyadu runtii waxaa u baahan yahay in si gaara oo mug leh loo eego oo loo dhug yeesho oo laga wada shaqeeyo sidii ay ugu soo dhowaan lahaayeen ama ugu yaraan loo taageeri lahaa oo gacan looga geysan lahaa garsoorku runtii muhiimad gaara ayuu u leeyahay dalka iyo dadka waxaana hubaal ah haddii aan la helin cadaalad haddii aan la helin garsoor hufan oo madax bannaan oo dhexdhexaada oo bulshadiisa cadaalad ugu adeega inaan la xaqiijin karin amni waayo garsoorka iyo amnigu waxay iskugu xidhan yihiin si mug leh oo aan marnaba la kala saari karin amni darrada iyo nabadgelyo darraduna waxay dhacdaa marka cadaalad la waayo sida uu abwaankii soomaaliyeed lahaa rag cadaalad waayaa sidii cawsha kale yaac dowladduna labada mas-uuliyadood ee ugu waaweyn ee ay dadka u haysa waxa weeye waa amniga iyo garsoorka ama amniga iyo cadaaladda
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir sannadeedka furay ayaa sheegay in dowladda federaalka ay xoogga saari doonto fulinta go'aamada ay soo gaaraan ama xukunada ay ridaan garsoorayaasha maxkamadaha dalka wuxuu sheegay inuu horey u jiray hannaan garsoor oo dalka uu lahaa laakiin hadda laisla gartay in laiswaafajiyo nidaamka federaalka ee la qaatay iyo hannaanka garsoorka dalka
dowladdu waxay xoog saari doontaa fulinta go-aanada oo soo gaaro garsoorka maxkamadaha xukunada ay soo gaaraan in la fuliyo oo sida maxkamaddu usoo gaartay loo fuliyo markay kasoo dhammaato dabcan brocess ku jirta haddii gobol ay ka gudubtay racfaan u gudubtay hadday tahay mid meel sare gaaraysa iyo mid kaleba laakiin xukunka maxkamada ee gaartay kama dambeysta inuu fulaan rabnaa dowladduna xoog iyo xoolo iyo caqli wixii ay hayso oo dhan waa waa fulin waa ku fulinaysa haddii aan la yidhaah garsoorkeennu qaab dhismeedkiisu federaalka ah ayaa garsoor waa jiray qaab dhismeed hore u lahay laakiin sistamka nidaamka dowladnimadan qaadan in la raaciyo oo la federaaleeyo yaa la isla gartay laakiin waa garsoorkii dadku waa dadkii shuruucdii iyo nidaamka ay fulinayaan waa nidaamkii waa shuruucdii laakiin sida loo qabanayo waayo farsamada laga hadlay ilaa meesha ugu hooseyso ilaa meesha ugu sarreysa labada lakab ee garsoorka uu yahay intaba waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeed dadaalkaas socda iyo nafti huranimadaas socota ee wiilasha iyo gabdhaha garsoorka ka shaqeeya ay wadaan in maxaanku odahay lagu garab istaago oo lagu waxeeyo garsoorka marka waxaan leenahay guul ayaan u rajaynaynaa dadaalka ay wadaanna waa ku bogaadinaynaa haddii ay yihiin garsoorka iyo haddii ay tahay wasaaradda cadaaladda
xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in tirada garsoorayaasha iyo xeerilaaliyaasha lasoo kordhiyey muddooyinkii u dambeeyey laakiin weli aysan gaarsiisnayn intii loo baahnaa wuxuu sheegay inay sahlanaan doonto in tiro kale la qaato markii dhaqaalo loo helo
garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaasha hadda joogahay ma joog shalay ma joogin tiradoodan intaa lama ekayn maanta garsoorayaasha xeer ilaaliyaasha iyo koraa loo soo qaaday nambarka waa lasoo badiyey laakiin haddana weli nambarkii loo baahnay ma gaarsiisna laakiin alxamdulilah macad maadaama xarun tababar oo garsoorka laftiisa lagu tababaro la sameeyey way sahlanaan doontaa mar allaaliya markii dhaqaalo yar loo helaba in intii la qaadan karo awooddu ay saamaxaysa la qaato marka in aan dad badan qaadanahay waa la awoodi kari lahay laakiin dadka haddii la qaato xuquuqay leeyihiin xuquuqdoodii in la helo waaye marka dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inay ku kalsoonaadaan hay-adaha iyagu ay samaysteen oo ay leeyihiin inay shaqada u qabtaan laguna taageero
shirweynaha casriyeynta garsoorka oo saakay oo khamiisa galay maalinkii labaad ayaa la rajeynayaa inay ka soo baxaan qodobo muhiim u ah hannaanka cadaaladeed ee dalka
haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha codadkii khadra daahir iyo cabdulqaadir juba
guucuskade roob dalsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saare dhulguucuskade roob dalsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha ubaxaynbacayni caleema koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya bacaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii kadhahiya jidhaamaha badi labadii fidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii kadhahiya jidhaamaha badi labadii fidcawn cusubka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensimo bilicaana iyo nabaad insha allah cusubka ubadku ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensimo bilecaana iyo nabaad insha allah
si ay ku wada luuqeeyaan cabdulqaadir jubba iyo khadar daahir ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
insha allah calafay isku keen
insha allah